barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaali com
waa maalin axadda labaiyo tobanka bisha sebtembar sanadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid a barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaana toddobaadkan marti ku ah abwaan bashiir faarax buraale oo ka mid ah abwaanada da'yarta ah waxa uuna sameeyey gabayo dhowr ah oo uu ku cabirayo marxaladaha dalka soomaaliya soomaaliyay masiibada dhacdee madhisay reerkeenna in makhluuqaadmiga ku dhicin dunida meegaaran ma shaqadan miskaa dhigatayee meel u biixi weyday murankiyo ismaandhaafka iyo maamul baan ahayda madow iyo caddaan laguma arag miskaan nahaye ciyaarihii iyo heesihii ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka abimel guzman oo ahaa aasaasihii iyo hogaamiyihii kooxdii argagixisada ee shinin bath ee dalka peru ayaa sabtidii ku geeriyooday xabsi ku yaala magaalada caasimadda ah ee lima guzman oo madax ka ahaa koox shuuci ah oo gooni ugoosad ahayd ayaa maalmahani xanuunsanaa sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga beru waxa uu ku dhintay da'da siddeetan iyo lix sano guusmaan ayaa la qabtay sannadkii kun iyo sagaal boqol laba iyo sagaashankii kadibna lagu xukumay xabsi daa'in dhimashadiisa ayaa ku soo beegantay maalin ka hor sanad guurada xarigiisa dad lagu qiyaasay toddobaatan kun oo qof oo u badnaa dadka saboolka ah ee beru ayaa ku dhintay colaadda sukeeye ee ay jabhadiisa ka samaysay beru intii u dhexaysay kii ilaa
mas-uuliyiinta kurdiyiinta ee waqooyiga ciraaq ayaa sheegay in diyaarado nuuca aan duuliyaha lahayn ee droniska oo ay walxaha qarxa ka buuxeen ay fiidnimadii sabtidii weerar la beegsadeen garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee erbil halkaasi oo ay fadhiisin ku leeyihiin ciidamada isbaahaysiga uu maraykan ku hogaamiyo mana jirto wax khasaaraha lasoo wariyey hay-adda la dagaalanka argagixisada ee maamulka kurdistaan ayaa sheegtay in ugu yaraan laba diyaaradaha droonka oo ay ka buuxeen walxaha qarxa ay beegsadeen garoonka sida ay hay-addu ku sheegtay war-saxaafadeed ay soo saartay logafuri oo ah hafayeenka maamulka gobolka kurdistaan ee sida iskiisa isku maamula ee waqooyiga dalkaasi ciraaq ayaa sheegay in qaraxyadu ay ku dhaceen bannaanka garoonka isaga oo meesha ka saaray in weerarku uu saameyn ku yeeshay duulimaadyadii garoonka waxa uu sheegay in garoonku uu yahay mid furan iyadoo uu maamulka kurdiyiintu wado buu yidhi baaritaan la xidhiira dhacdada halka dhegaystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington duhur wanaagsan mar kale markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo aad xiliyadan oo kale dhegaysataan waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya axmed nuur maxamed cabdulaahi kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo ahlabuurka oo aad ka dhagaysataan xiliyadan oo kale laanta afka soomaaliga v o a barnaamijka hibada iyo ahlabuurka ee toddobaadkan wuxuu idinka imanayaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab barnaamijka waxaa marti igu ah bashiir faarax buraale oo ah hal abuuro dhanka fanka gaar ahaan gabayada islamarkaana sameeyey gabayo fara badan uu uga hadlay dhibaatooyinka iyo weliba sidoo kaleeta markaasi arrimaha ku saabsan dhanka soomaalida gabayada uu tiriyey waxaa ka mid ah danka hadal iyo sidoo kale musiibo bashiir oo horan kusoo dhowow barnaamijka ee hibada ee halabuurka ee lanta afka soomaaliga v o a
waan dhowahay gabaygan waxaana ugu talagalay qarankii soomaaliya qaran dhan baan ahayn oo qotoma waan burburnay dee qaran dhan qaxooti ma noqon karo qaxooti baan wada noqonnay marka gabaygan sidaas ayaan ugu talagalay waayahay bashiir markii laga tago gobaygan waxaa jira gobayo kale oo aad markaasi aad uga hadashay wacyiga iyo markaasi dhibaatooyinka jiraan marka bal ugu horeyn haddii aad markaasi aad nala wadaagto ama markaasi dadka ku dhagaysanaya aad la wadaagto gobaygan aad uga hadlaysay burburkii soomaaliya iyo sidoo kale dhibaatadii dadka qabsatay
gabay macalinkiisii tirsho xarabku miisaaman gabay magaaliyo miiga meel walbabaada gabayaan malkadii uu lahaa mariyay dowgiisa murtii uurkay tallay baan soo mogabayaaye maqalkiiyo qalbiga keena oo geliya mankiinoon soomaaliyay masiibada dhacdee madhisay reerkeenna in makhluuqaadmiga ku dhiceen dunida megaaran ma shaqadan miskaha dhigatayee meel u biixi weyday murankiyo ismaandhaafka iyo maamul baan ahayda madaafiicda iyo mootarka maxasta loo haysto madow iyo caddaan laguma arag miskaan nahay muslimnimana waan sheeganaa diin macaan badane mahmahab waan yidhi haddaan midiya kow qaato mukulaalminkeedii fadhida miceedu waare mukulaalminkeedii fadhida miceedu waare moradaada adigoo gubo maxasta soo laayay oo magangelyaan doonayaa uun ka maqashiiyey shisheeyuuna kugu maadsadaan muuna xumidada masagiyo in raashina markii maalmo lagu siiyo maxabiis intuu ka dhigto madaxa ka feedho adigoo maskiinoo indhaha miririgsinaya dabadeed siduu doonayuu kaga maamulaane mugaanbow mareray markiyo mooska webiganna mawjada kismaayiyo jubbada webigu maansheeyey muqdishiyo hargaysiyo birbiro marinka boosaaso maydhiyo taleexiyo badweyn meel walbaba gaadha maraakiibta quusdiyo dekado maalka laga dhubsho malay hilib macaanliyo waar qarba midab yeesha dunyada la maaliyo kuway diintu naga moostay ikhyaar mihindisotiyo aroos lo mashxaradayo arda macallinkeedii qur-aan looxuwada meerin macdan dahaba maalkori tifqiyo dahab la miisaamo miro geed ku yaalliyo khayraad meel walbaba yaalla maskaxdayda kuma koobi karee waan matalayaaye soomaali meeshaad tagtaa way macaan tahaye ha yeeshee masiiba dhacdo la iskumandiye
weli dhegaystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii hibadayaal habuurka ee laanta afka soomaaliga ee v a barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijkana sida hordhacaan sheegayba waxaa marti igu ah bashiir faarax buraale oo ah halabuuro dhanka markaasi fanka gaar ahaan dhanka gabayada bashiir gabaygan musiibo maxaa kugu dhaliyey
markaan arkay nooca aan nahay iyo sidii aan ahayn iyo wixii aan soo marnay ayaa wuxuu igu dhaliyey gabaygan inaan curiyo kagana hadlo noocadda maanta aan nahay una bandhigo dadweynaha soomaaliyeed waayahay bashiir waxaan ognahay markii laga taga gabaygan masiibo in aad gobayo kale aad tirisay oo uu ka mid yahay gobiga aad oga hadlaysay khayraadka dhulka soomaalida marka bal gobigaasi haddii aad nala wadaagto
dayaxuba daruura marbay hoos ku dadayaane damuug baa laga dhigi aqliga duul markuu dhumiye geeduuna dogiya midhahay daru wadagaane ha yeeshee badhba dacarahoon la ysku daweyne dulka aragga daymada korana midabu door fiican dunyaduba ayn cunin haddii lagu dareershaaye dadkana duul wareershaa jiro daacadnimo sheegan dantii inuu ku gaadhana raboon laga digtoonaanin qabiil lagu danaystiyo markaan diidna xumidoo dhan danta guud markaan fiirineen dib u ilaalayno dugsi dhaxanta laga seexda iyo waabdabayl badan leh labada midkii daraja badan ila wada dooni hadda endeerka xumi kaga jirin waa dareensaniye dabci kama sinadaan raguu qoys dadkii yahaye nin waliba damaaciga waxbuu dooqa ku hayaaye markaad aduu wax daaweyn mid baa dacar abuuraya labadana way kala durkeen nin iyo doodiiye dantoodana ma gaadhaan ilaa daa'inaabidkoode taariikhda duuga markaan dabagalon raaco dawaankiiyo qoraalada haddaan dib uga sheekeeyo nabi saalax qoonkii dafiree diiday hadalkiisa rasuulkii ilaahay u diray ee dacwada keenay digniin culus markuu siiyay ee diinta ugu yeedhay ee caasiniima doorbidee diiday amarkiisa idiinbacasa torrida daree daabka ugu jiiday dariiqii ibliis bay mareenkuna dareereene markaasuu ilaahay duwoo dorshay midabkooda oo doofaar ilaahay ka dhigay amase danyeere soomaaliyo halka daran tahay kama dambaysaane soomaaliyay halka daran tahay kama dambaysaane dib u raaca diintiiyo cilmigu waa waxaan dumeyne durdur webi iyo deex lagu nasdiyo dalag la soo saaro dahab iyo batrool duugan oo daa'im ku abuuray dalxiis dunidu soo adda oo daawasha u fiican badweyn lagu dabaashiyo barrigoo cimiila doorkeed leh dal sidaa saban leenah iyo diin macaan badane diciifnima inaan dooran iyo caydhis dabalicda dawarsiga shisheeya inaan darisku noolanno dulligaa qabiil baana badayo na doorsadaye abwaan hore murti u daabacoo geliyay diiwaanka haddaan idin dareensiiya ondelka ka igaadsho dugsi male qabyaaladii waxay dumisa mooyeene dadkaan la hadlayabaan lahayn duxiya iimaane darsi tima caddaan oga tegay deeqdi maansadaaye hallaysdoorta soomaali waa kama dambaystiye
waayahay dhegaystayaal weli barnaamijkii hiibadayaal habuurka ayaan ku guda jirnaa gobaygaasina waa gobay uu bashiir uu kula hadlayay ummadda soomaaliyeed weli dhegaystayaal barnaamijka ayaan ku guda jirnaa waayahay bashiir gabayada aad tirisoo kale waxaa ka mid ah gobay aad markaasi ugu tala gashay xanuunka covid sagaal iyo toban amaba corona virus oo dunida saameyn fara badan ee markaasi ku haya marka haddaad gobaygaasi aad nala wadaagto
adduunyada kadeed baa ku dhacayo la kari waaye kurka neef mareenkiiyo keliyaha fayriska la gooya koobidiiyo korona ku dhacay kar xanuun badane covid iyo korona ku dhacay kar xanuun badane shirkadihii dawada kaydin jiray ka hortagi waaye kala xidhantay dunidii dhannayd waana karantiile ka gees iyo ka gees buu qabsaday koomka oo idile kulankii cibaadada la diid loona kiici waaye kurka saacad keliyuu ka jari kuniyo dheeraade ilaahow kariim baa tahiyo kaafiyaa guude adaa keena laydh caafimaado na kaafiyaaye
waayahay dhegaystayaal kaasina waa gabaygii uu bashiir farax buraale oo ah hal abuure ee dhanka gabayada uu ka sameeyey xanuunka covid amaba coronavirus ee dunida saameyn fara badan ku haya sidoo kale bashiir gobayada uu tiriyey waxaa ka mid a gabay uu uga hadlahayay beeraha iyo weliba sidoo kale kheyraadka soomaaliya bashiir weli barnaamijkeenna ayaan ku guda jirnaa haddii aad gabaygaasi isna aad la wadaagto dadkana dhegaysanaya
gabaygaas wuxuu ku saabsan yahay adduunyada horumartay waxay ku horumartay beer iyo wax soo saar marka wuxuu ku saabsan yahay wax soo saarka iyo beeraha marka waxaan idhi bulshada ballaadhanee ilaah qaadirnaga beeray ee gobolka baaliyo kabaal boos walbaba joogta barbaariyo cirooliyo bilcaan bahiya qoyskeeda barwadaha qoraalkiyo farriina bulshada siiyey ogeysiiska beelaha waxaan ugu wada baaqeen webiyada butacayee bidixu dadaya matoor birimadiisii haddii basha laga saaro oo kanaala loo sii bandhigo meel biyaha keenta baddadana baldoos lagu kacsho bixiya geedkeeda bankikayda waa ciidda oonbaaqasha lahayne barwaaqada waxaa lagu helaa beerta oo kale laba sana haddaad beeratood badar ka soo goyso ood beledu sii qaadda ood beecu soo rarato intaad qalinka bugana xisaabbasha ka hariiqdo ood kharashkii ka baxay horaan baal isaga goyso beese badan markay soo baxdo gooyay badarkaada iyo boorsa lacagaysan oo aad bangiga geyso waa soo baraarugii intaad farax la boodaaye bulsha yahay idaylkiin haddaan baqaa iidan siiyey isbiirsada intaad soo baxdaan talada bandheeya boobaha intaan tiirinoon baal isaga tuurno waa waxaa dadkeennii bashee baabaa dhigaye wax la yidhi nimaan beer lahayn waa barkuuma taale dhulka beera waa laga hodmaa biliyo dheeraade baab kale haddii aanu dhiga oo nurtida baaro qumba subaka buuxiyo bakaaray dhitadu buuxdo afka inaad bannaysiiyo haddaad baabkii garan weydo oo dheefta baradaada taalaad la biixi waydo badownimadu waa cudur baxdila beeshii uu galaye yurubtaa la beegsaniya yeed buufiska u raadin badni iyo adu xooglahiyo baawir lagu faano asaagaa inaad barida waaba iyo hogaaye asagaa inaad barida waaba iyo hogaaye dhul ballaaran baan leenahoo dalagu buuxaaye isbiirsada intaad soo baxdaan talada bandheeya boobaha intaan tiirinoon baal isaga tuurno waa waxaa dadkeennii baashee baaba'aha dhigaye dhulka beera waa laga hodmaa biliyo dheeraade
weli dhegeystayaal waxaan ku guda jiraa barnaamijkii hibada iyo habuurka bashir markii laga tago gabayadaasi aad tirisay waxaa jira sidoo kale gabayo kale oo aad halabuurkooda aad leedahay islamarkaana aad ooga hadashay marxaladaha iyo xaaladaha markaasi jira amaba taagan marka gobayga xiga haddii aad la wadaagto ee annaga iyo weliba sidoo kale dhegeystayaasha ku dhegeysanay
soomaaliya dulliga haysta iyo dawalideeda dadkanagu shisheeyuu daldalee darisba meelgeeyey dagaag iyo darxumadaan qabnay qaatay dunidoo dhan iyo qaar dariiqyada fadhida oo dawarinaysa iyo qaar bad lagu daadiyo dooma lagu xabshay markaa yara daymooda qalbigu way danqanayaa dhallinyarada diirdiiranay taha laga doodo dib ha loo fikiro aayaha lagu dadaalaaye dabkan huridan baabura shidkiiyo dogobya noolayntan danaysi iyo dilaal baana helay dad u adeegayo dubka oga eg soomaalinimo damaca mooyeene hantidii daboolnaan jirteen daha laga qaadin khayraadkii dabeeciga ahaa dahabka ciideenna cadownaga daaweyn baa rarto doonku xaabsadaye taariikhda dugaan markaan dabagaloon raaco nin abeesa daaweeyey oo meel jugsiya seexshay wuxuu suba ku daajiyo wuxuu cana ugu deeqo dambiil kore wuxuu sara u degta ku hayaaba asagay disha akhirkii oy ku digataaye haddaan gabayga doorkiisa kore daqada u faydo un taariikh digaysiya ku daro sheeka damac weyn leh dibigii libaaxi yaxdiga duurka kula qaatay ee abaartu daranyaysaye daaqu ku xumaaday iska daaq libaaxuna ku yidhi waan ku daaficiye ee dareenkii laga owdayee dacalba dhargooyay dabadeedna war ku dilee duxay hilibkiisa soomaaliyay halkaa daaran tahay kama dambaysaane dib u raaca diintiya cilmigu waa waxaan dumine dhallinyarada meeqankii iyo dhumisay maankeeda dhallinyarada meqaanka iyo dhumisay maankeeda maskaxdana beddelayay caqligu ma laha babayo makrigiiyo damiirkiiyo caqligii meel ku wada xortay xashiishkuna muraadkoodu yahay maalin iyo leylba macsiyaduna ay malab u tahee maalka bixinayso qalbiga madoobaadayee way ismoogtahaye murti iyo tusaalaba waxaan maanta idan siiyey dhallinyarooy adduun waa muddiyo maalma dabadoode nin walba macaansada marbaa lagama jiraaye intaad dunida maraysayeen mawdku kuwa siibin ham ogaan in diinteennu waa lagama marmaane waayahay dhegaystayaal intaasi ayaan gebi ahaanbaa kusoo afmeerayaa barnaamijkeenii hibada iyo alhabuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijka toddobaadkan waxaa marti igu ahaa bashiir faarax buraale oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed kuna nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol barnaamijkan mid lamid a dhegaystayaal intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
haatanna waa wararkii ciyaaraha iyo cabdulqaadir samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilowna ciyaaryahan christiano ronaldo ayaa xalay ka soo dhex muuqday horyaalka premier leaga oo labiyo toban sannadood uu ka maqnaa kadib markii kooxdiisa manchester united uu dib ugu laabtay ronaldo ayaana xalay dhaliyey laba gool oo ka mid ah goolashii afarta ahaa ee kooxda manchester united ay kaga badisay kooxda newcastle united ronaldo ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay kulaabashadiisa kooxda manchester united xidigan ayaa ka tegay kooxda yuventus markii uu dhammaaday xil ciyaareedkan halkaas uu kaga soo biiray kooxda real madrid waxaana saddexdii sano ee lasoo dhaafay uu ahaa ciyaaryahanka ku guulaystay goollalinta horyaalka sereaga ronaldo ayaana looga fadhiyaa in kooxdiisa manchester united uu ka soo qaado halka ay taagan yihiin isagoo xalayna muujiyey sida uu kooxda weli usii hogaamin karo soo laabashada xidigan ee kooxda manchester united ayaa waxaa kasoo shaqeeyey tababarihiisii hore ee ser alkis ferguson kaas oo kooxdan kasoo dejiyey markii uu siddeed iyo toban jirka ahaa kooxda chelsea ee kubadda cagtana waxa ay xalay saddex iyo eber oga badisay kooxda astanvilla laba ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyey weeraryahankooda romelu lukaku halka goolka saddexaadna uu dhaliyey covaceg kooxda horyaalka brimer leaga difaacanaysa ee manchester cityna waxa ay hal iyo eber oga badiyeen kooxda leicester city oo garoonkooda ay ku booqdeen goolka keliya ee kooxda manchester city ay kulankaasi ku badisay waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda fernando silva kooxda tottenham oo saddexdii ciyaarood ee lasoo dhaafay si toosa u badisayna waxa ay xalay guuldaro kala kulantay kooxda crystal balas oo saddex iyo eber oga badisay tottenham ayaa kulankaasi waxaa calaamada casaankaa ka qaatay daafacooda tankanga oo laba qalad galay intii ciyaarta ay socotay kooxda arsenaal ee kubadda cagtana waxa ay xalay gaareen guushoodii ugu horreysay ee horyaalka brimer liga kadib markii laga soo badiyey saddexdii kulan ee ugu horreysay ee ay ciyaaraan arsenaal ayaa hal iyo eber kaga badisay kooxda norwich city waxaana goolka u dhaliyey ciyaaryahankooda ubaamaye tababare michael arteta ayaana xalay qaatay habeenkiisii ugu fiicnaa ee horyaalkan brimier leaga tan iyo intii uu bilowday kooxda wolfisna waxa ay xalay gaadheen guushoodii ugu horreysay ee xil ciyaareedka kadib markii labii eber ay uga badiyeen kooxda watford southampton iyo westerhamna eber iyo eber ay ku kala baxeen halka kooxda braton ay goolay waxba uga badisay kooxda kale ee bradford laba kulan oo ka tirsan horyaalka brimier leaga ayaa caawa la ciyaaraya kooxda lidis ayaa martigelin doonta kooxda liverpool halka everton ay la ciyaari doonto kooxda banley horyaalka seeracaaga saddex kulan oo ka tirsan ayaa la ciyaaray kooxda venezia ayaa labiyo hal uga badisay kooxda empoli napolina waxa ay labiyo hal ku garaacday kooxda yuventus oo u dhibtinaysa ka tegistii ronaldo atlanta oo gurigeeda joogta waxaa labiyo hal uga badisay kooxda fiorentina kulamada kale ee maanta dhacaya ee seeracaagana waxaa ka mid ah kooxda inter milan oo difaacanaysa seeracaaga ayaa u martigi doonta samdoria kalyeri iyo janowa ayaa isku aadan specia iyo doneza ayaa is arki doona torino iyo salantana ayaa isku aadan halka kulanka ugu adag uu dhex marayo kooxaha ac milan iyo lazio romana waxa ay martigelin doontaa kooxda sisola horyaalka laliigana laba kulan oo ka tirsan ayaa la ciyaaray levante iyo rayo volcano ayaa hal iyo hal ku kala baxay atlatico balbow waxaay labi eber uga badisay kooxda mayorka kulamada kale ee dhacaya ee laliiga ayaa waxaa ka mid ah sbanyol oo martigelinaysa kooxda atlatico madrid osasuna iyo valencia ayaa isku aadan cadis iyo real sociedad ayaa is arki doona halka kooxda real madrid ay la ciyaari doonto kooxda kale ee saltavigo wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan heestan dabacsan
heestaasi ayaa ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelya